galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa galabnimo axada bisha oktoobar ee sanadka kana waa kow waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com afrikada bari waa afartii galabnimo washingtonna waa sagaalka aroornimo idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caasho ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah golaha wakiilada ee somalilan oo ansixiyey xeerka doorashada oo la waafajiyey go'aannadii ergada dhexdhexaadinta wax ku soo kordhinnay oo aan awal ku jirin in doorashada lagaga dhawaaqo degma doorashada xitaa xeerkan waxaa ku cad haddii doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada lasariya ta lagu hor dhawaaqayo haddii muddo kororhsiima timaaddo oy xisbiyada liisanka ku dhacaan baan halkaana ka xallinayo laba kaltan doorasho xisbiyadu ku gelayaan haddiiba madaxweynaha loo kordhiyana xisbiyadu way la kordhayaan
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan fududaynta dhoofka xoolaha soomaaliya wuxuu ahaa isbitaalka meesha keliya soomaali aadaysa diyaaradaha adduunka waa la xiray qofka faqiirka ah ee ka imaada i b d da iyo qofka malaayiin doolar haysta laba sariiroo isku dheganaala jiifinayay waa la sinaa wuxuuna baray in xanuunka loo siman yahay wuxuuna baray in isku filnaanshaha ay tahay tallaabada ugu weyn oo wax lagu qaadi karo
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka ooan idin akhriyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka turkiga ayaa sheegtay in weerar lala beegsaday meel u dhow xarunta baarlamaanka dalkaasi ee magaalada ankara axaddan maanta ah ay ku dhaawacmeen laba askari oo boolisa qaraxa oo ahaa mid xooggan oo uu daba socday holac aad u xooggan ayaa waxaa laga maqlay meelo dhowr kilomitir u jirta goobta uu weerarkaasi ka dhacay wasaaradda ayaa sheegtay in labada qof ee weerarkaasi qaaday ay sagaalkii iyo barkii subaxnimo ee wakhtiga dalkaasi ay gaari ku yimaadeen afaafka hore ee iridda laga galo agaasinka guud ee amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha ayna qaadeen weerar bambaano oo ay ugu yeertay mid argagixiso ah nin ka mid ah argagixisada ayaa isqarxiyey kan kalena waa la toogtay ayay wasaaraddu sheegtay iyadoo ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay baraha bulshada iyagoo intaana ku dartay in labada askari ay dhaawacyo fudud ka soo gaareen goobta lala beegsaday ayaa martigelisa dhowr wasaaradood iyo sidoo kale baarlamaanka turkiga kaas oo lagu wado in maanta uu kalfadhigiisa ku bilaabo khudbadda madaxweyne rajib dayib erdogan sida ay sheegeen warbaahinta dalka turkiga ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi dowladda azerbajaan ayaa sheegtay in ergo ka socota qaramada midoobey ay axaddan maanta ah gaareen gobolka nagorno karabakh kadib markii ku dhowaad dhammaan dadka qumiyadda armeniyaanka ah ay carareen tan iyo markii baku ay dib u qabsatay gobolka goonogoosadka ahaa afhayeen u hadlay madaxtooyada azerbajaan ayaa u sheegay wakaaladda wararka e f b in sida hadalka loo dhigay howlgalka qaramada midoobey uu soo gaaray karabakh subaxnimadii maanta iyagoo ujeedkuna yahay qiimaynta baahiyaha bini'aadminimo ee halkaasi waa markii u horreysay ee muddo soddon sano ah ee qoomiyadda ee qaramada midoobey gaarto gobolka goonogoosadka qoomiyadda armeniya oo gobolkaasi maamulayay muddo soddon sano ah ayaa qaatay heshiis ay hubka ku dhigayaan islamarkaana ku kala dirayaan maamulkoodii islamarkaana ballan qaaday in ay dib ula midoobaan azerbajaan kadib weerar maalin qaatay oo ay azerbajaan toddobaadkii hore halkaasi ku qaaday safaaradda afghanistan ee hindiya ayaa shaqadeeda joojisay safaaradda ayaa ku dhawaaqday axaddan iyada oo sabab uga dhigtay taageero la'aanta hindiya iyo dhimista shaqaalaha iyo agabka waa murugo qoomamo iyo niyadjab weyn in safaaradda afghanistan ee new delhi ay ku dhawaaqdo go-aankan lagu joojinayo howlaheeda ayaa lagu yiri bayaanka safaaradda safaaradda ayaa sheegtay inay sii wadi doonto bixinta adeega qunsuliyadda deg dega ah ee muwaadiniinta afghanistan ku nool kudhawaaqista xiriirka ayaa waxa uu kusoo beegmayaa kudhawaaqista xiritaanka ayaa kusoo beegmaya in ka badan laba sano kadib markii taalibaan ay dib ula wareegtay ama u bilaabatay xukunka afghanistan kadib markii ay burburtay dowladdii ay reer galbeedku taageerayeen hindiya sida waddamo badan ma aqoonsana dowladda taalibaan mar kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan madaxtooyaha soomaaliya ayaa cambaaraysay qarax ismiidaaminah oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda turkiga ee ankara barta madaxtooyada soomaaliya ay ku leedahay twitter-ka oo hadda magaceeda loo bedelay ex ayaa lagu qoray in soomaaliya ay si xoogan u cambaaraynayso iskudayga weerarka argagixisada ee lagu qaaday wasaaradda arrimaha gudaha ee turkiga waxaa sidoo kale war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay in soomaaliya ay garab taagan tahay turkiga islamarkaana dadka waxyeeladu ay soo gaartay ka soo gaartay qaraxaasi loo rajaynayo in ay dhaqso u caafimaadaan sida wakaaladda wararka associated press ay soo tabinayso booliska turkiga ayaa toogasho ku dilay qof labaad oo lagu tuhunsan yahay inuu weerarka ku lug lahaa kadib rasaas la isweydaarsaday weerarka ayaa dhacay saacada ka hor markii ay ahayd in uu furmo aqalka baarlamaanka oo ka soo laabtay saddex bilood oo fasaxa xagaaga ah iyadoo hadalka furitaanka ahna uu jeedin lahaa madaxweynaha dalkaasi turkiga rajeb dayib erdogan laba ka tirsan ciidamada booliska ayaa la sheegay in weerarkaasi uu dhaawac fudud ka soo gaaray mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan golaha wakiilada ee somalilan ayaa ansixiyey xeerka doorashooyinka kaas oo la waafajiyey go-aanadii ergada dhexdhexaadintu dhowaan ay ka gashay murankii qabashada doorashooyinka somalilan ergega ayaa waxa uu soo jeediyey in saddex iyo tobanka nofembar ee sanadka dambe la wada qabto doorashooyinka madaxtinimada iyo xisbiyada iyadoo saddexda urur ee haatan jira ay ka qaybgalayaan doorashada madaxtinimada ee soo socota go-aankaas oo xukuumadda iyo mucaaradka ay horey u aqbaleen ansixinta shalay ee xeerka doorashada ee golaha wakiilada ay sameeyeen ayaa haddaba wariyaha v o eda magaalada hargeysa qadar maxamed cakulle waxa uu ka wareystay labada xildhibaan ee kale ah xasan dhuxul laabsaalax iyo maxamed jaamac koodbuur waxaana khadar cakulle ugu horeyn ay uga warrameen meelaha ugu muhiimsan ee wax kabeddelka lagu sameeyey iyo sidoo kale waxa ay arrimahani uga dhigan yihiin
xildhibaan xasan saleebaan dhuxul laabsaalax waxaad ka mid ahayd guddidii saddexa toddobaad ka soo shaqaynaysay isasaarka doorashada ama iskusidkanaanta xeerkan iyo wax kabeddelka marka bal marka hore haddaad xeerkan qodobada ugu muhiimsan is dultaagteed anigu kule waxaan ka mid ahaa guddidii hawshan ka shaqaynaysay muddada saddex weyd qabyo fara badan baa labada xeerba ku jirtay qabyada ku jirtay baa u baahnayd in si looga guuro khilaaf damboo yimaada indho qaran mas-uuliyadeed indho waaye lagu eego xeerka waxaan u soo dhignay si ka duwan sidii xeerasha loo dhigi jiray ee laisku tuli jiray xeerkani wuxuu ka turjumayaa konton sannadood inuu shaqeeyaan ugu talagalnay markaa xubnihii guddida igula jiray dad xilkasay ahaayeen waxa markaan waxaan ku faraxsanahay wixii labada wiig habeen iyo maalin aan ka shaqaynaynay in golihii ansixiyey waa gartay marka maxaa ka mid ah meelaha isdul taagteen aad u aragtaan in ay tahay in wax kabeddela ku soo samayseen qodobada waaweyn ee ku jiray waxaa ka mid ahaa hay-addan layidhaha komishanka doorashooyinku qaranku waa garsoor agaasimaha guud ee hay-addaasi madaxweynaha magacaabay anna waxaan ka dhignay in fulin tartan loo galo haa waxaan wax ku soo kordhinnay oo aan awal ku jirin in doorashada lagaga dhawaaqo degma doorashada xitaa xeerkan waxaa ku cad haddii doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada lasare tar lagu hor dhawaaqayo haddii muddo kororhsiima timaaddo oy xisbiyada liisanka ku dhacaan baan halkaana ka xallinayo laba kaltan doorasho xisbiyadu ku gelayaan haddiiba madaxweynaha loo kordhiyana xisbiyadu way la kordhayaan haddama garatay markaa xeerfoodhii ha xirfoodhiin oo ahaa gidigiisuba labayo labaatan qodob waxaanu ka dhignay koob iyo konton qodob waxaanan dhisnay hay-adda diiwaangelinta oo wakhtiga shaqaynaysay ayaan ka dhignay institution sidaa komishinka doorashooyinkaee jira ayaan ka dhignay waxaan wax ka bedelay qaabka diiwaangelinta diiwaangelintan lix bilood ka hor la gelayay mid furan baan ka dhignay ha qofka muwaadinka u furan marka xeerkan waxaan nooga doodnay si weyn waxaana na caawiyey garyaqaanadii nala shaqaynaya guuledafac iyo khadar waxaa kaloo na sii caawiyey xubnihii hore komishinka doorashooyinka oo khibradoodii nagu toojiyey ugu dambeyn xasan arrinta kale golaha wakiilada ay soo gudbiyeen xildhibaanada gobolka awdal ee ugu dambeyn goluhu ansixiyey tabashooyinka gobolka la xidhiidha arrintaasi furam u noqon kartaa xasilooni siyaasadeed oo gobolka way noqon kartaa horta saama qaybsi haddaad maqasho iyadoo laga hadlayo oo dadku soo hadal qaadayaan waxay calaamad iyo caddeyn u tahay ina maamul xumo jirto markaa saamiga gobolka awdal ee dhinaca kuraasta iyo dhinaca khayraadka dee xaq bay u leeyihiinoo in golahu wax iska weydiiye markaa nigan ku ixtiraamana mudanayaasha waxaan la fadhiisanay shan jeer in ka badan gudi ahaan wax kasta oo gobolkaa lagu horumarinayaanba tabashadooda daweynaysana golihii inuu qaraarkoodii la qaato waa tallabo guula oo wadajirka oo midnimada oo qayb ka ah waxay sohashaha iyo wax wadalahaanshaha golahu waxaa ansixiyey soo jeedin la xidhiidha tabashooyinka awdal oo ay ka mid tahay in dib loo eego dastuurka iyo arrimihiisa qaraarada iyada waxaa ku jira xitaa in dastuurka la furo halkayna xanuunaysaa maaha meel kale sistamkeenna dowladeed buu qallooc galay qalloocaasina halka laga sixi kara waa dastuurka marka dastuurka la furo ayaan reernimada meel joojin karnaa hadday dhegeysatay instituushannadana aan meel joojin karnaa khayraadkana sida loo qaybsanaya meel joojin karnaa war maanta haddii arrimuhu dhinac ka reeran yihiin waxaa sabab waa dastuurka marka madabaadiyada guud ee dastuurka marka laga guuro dee waa laasim saddexda dhadhaar ee dowladnimada sida wada shaqaynaya markaa meelaha saxasu dastuurka ka mid yahay taasina soo jeedimahoogiiba ahayd gobollada kalena way ka saxasaa innagana way noo wanaagsan tahay labaiyo soddon sannadood kabacdi inaan muran doorasho ku kala bixi kari weynaa waxay muujinaysaa xeerasheenna qabyada ah annagu intii tamarteeda oon qabyo tirnay walaalkay khadar maxamed cakulle aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasina waxaa xildhibaan xasan laab saalax oo ka mida golaha wakiilada aad iyo aad baad mahadsantahay golaha wakiilada ee soomaaliya waxaa maalmahada moodaa in kala qaybsanaantii siyaasiga ahayd ee dhinaca xusbiyada iyo ururada ee ka dhex muuqanaysay ay meel iska dhigeen xildhibaan maxamed jaamac koodbuur xildhibaan maxaa maxaa isbedelay dadka qaar waxay leeyihin guddoomiyaha cusub iyo hogaankan cusuba golaha wakiilada ayaa odayeyn ka bilaabay adigu siaad u aragtaa kole inta badan intaad sheegtay wax way ka jiraan laakiin haddaan soo koobo xaaladda guud iyo wacyigeen ku jirno maadaamaanu nahay golo shacab golo shacabka metelaya dee maanta ma aha xitaa khilaaf hore hadduu jira iyo kala qaybsanaan iyo ku salaysan siyaasadii maanta lama joogo dalku halku maraayo waa la socotaan marka annagu qadiyaddii iyo dareenkii shacabka iyo dalku halku maraayo maanta ayuun baanu ka turjumaynay kaasaan aanu ku shaqaynay aanu ka duulnay markaa sidaad u arkaysay arrinta soo jeedinta ahee gobolka awdal de waa arrin tabasho oo meesha taallay oo ay xaqna u leeyihiin hadday gobolka awdal noqoto iyo hadday gobolka la noqotoba wixii xaq u leeyihiin de xildhibaanaha golaha u fadhiya xildhibaanaha golaha u fadhiya xildhibaanadaasaa ayaa soo gudbiyey annaguna waanu ku taageernay waana dee waajibna saaran hadday gobolka awdal noqoto iyo hadday gobolka la noqotoba wixii shacabku tabanayo inaanu ka jawaabno
aad iyo aad baad mahadsantiin kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan xasan saleebaan dhuxul absaalax iyo xildhibaan maxamed jaamac koodbuur oo igu warramayey magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan muhaajiriin ayaa buux dhaafiyey xarumaha ay seexdaan dadka soo galootiga ah iyada oo jarmalka ay isa soo tarayaan mowqifyada ka dhanka ah dadka soo galootiga ah warbixintan oo ay qortay associate bress waxaa inoo soo koobaya jamaal axmed cusmaan
tobanay qof oo ka kala yimid daafaha caalamka ayaa subaxnimadii hore ee toddobaadkan isugu soo baxay afaafka hore cisbitaalkii hore ee caafimaadka dhimirka ee magaalada berliin halkaasoo doonayaan inay magangeliyo ka codsadaan waddanka jarmalka dadka goobta joogay waxaa ka mid ah laba dumar oo waaweyn oo ka yimid dalka moldova waxaa soo ag fadhiistay nin dhallinyaraha oo u dhashay waddanka soomaaliya iyadoo sidoo kale ay goobta joogeen koox shan ah oo dhallinyaro oo ka timid dalka bakistan kuwaas oo goobta ku sheekaysanayey waxaa daba taagnaa laba dumar ah uur leh oo u dhashay dalka vietnam dadkan cusub ayaa ka mid ah in ka badan toban kun oo tahriibiyaala oo sanadkan magangelyo ka codsaday caasimadda jarmalka waxayna kusoo beegmaysa xilli berliin ay gabaabis tahay meel ay dadku ku hoydaan gaar ahaan kuwa soo galootiga xaaladdu hadda aad uma fiicna sashka langenberg oo ah afhayeenka xafiiska gobolka ee arrimaha qaxootiga ee berliin ayaa ku sheegay waraysi uu bixiyey toddobaadkan tani aad bay uga badan tahay sidii aan filaynin sanadkii hore ayuu warkiisa sii dabadhigay cisbitaalkii hore ee caafimaadka dhimirka ee ku yaala xaafadda renikdof ee magaalada berliin ayaa loo bedelay xarunta diiwaangelinta magaalada ee mangelyadoonka sanadka waxaana hoy u noqday ilaa iyo kun muhaajir saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in la dhigay siddeetan sariirood oo dheeraad ah kiniisad ku taalla dhismaha intaa ka sokow berliin waxaa ku yaal boqol kale oo xarumood oo ay seexdaan dadka mangelyadoonka kuwaas oo baaxadoodu yar tahay maamulka gobolka berliin ayaa sheegay inay ka furi doonaan garoonkii hore ee templehof xarun ay dadka soogallootiga ay seexdaan islamar ahaantaasina ay tindho waaweyn ka samayn doonaan arrintani ayaa siyaasad ka dhex abuurtay gudaha dalka jarmalka xisbiga midigta fog ee jarmalka alternative for germany ama a f d ayaa si guulahi uga faa'iidaysanaya habdhaqanka adag ee jarmalka ee ku wajahan soogallootiga codbixinta ayaa hadda ka dhigaysa in xisbigaasi uu kaalinta labaad galo islamar ahaantaasina waddanka oo idil uu haysto kow iyo labaatan boqolkiiba marka loo fiiriyo doorashadii federaaliga ee sanadkii laba kun kow iyo labaatan oo uu helay toban dhibic saddex boqolkiiba
aad ay u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo noo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee associate press weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski ayaa martigeliyey shalay golaha difaaca warshadaha ee ugu horreeyey ee ukraine kaas oo loogu talagalay in lagu horumariyo warshadaha difaaca gudaha dalkaasi iyada oo uu la kaashanayo garsoorayaasha waasoo saarayaasha reer galbeedka si ukraine ay u dhisto hubkeeda warbixin ay qortay v o a waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daandurey khudbad muuqaal ah oo uu jeediyey xalay ayuu zelonski waxa uu ku tilmaamay madasha warshadaha difaaca ee ugu horeeya inay tahay mid aada u guulaysata taasi oo ka turjumaysa xiisaha soo saarayaasha hubka ee ka shaqaynta ukraine iyo wax soo saarka ukraine wax kasta oo laga maarmaan u ah difaaca dhabta ah ee waddan kasta oo xora ayuu yidhi wuxuuna sheegay inuu rajaynayo in ukraine uu ka dhigo goob ciidan waddankeennu waxa uu noqon doonaa mid ka mida soo saarayaasha muhiimka ah ee hubka iyo nidaamka difaaca tanina hadda maaha oo keliya hami ama rajo waa wax la taaban karo oo mar hore la xaqiijiyey ayuu yidhi zelonski ukraine waxa ay ku jirtaa marxaladan oo kale ee orodka dhanka difaaca ah marka ay aada muhiim u tahay in hore loo socdo iyadoo aan dib loo noqonaynin natiijooyinka ka soo baxa jiidda hore ayaa loo baahan yahay maalin kasta ayuu zelonski u sheegay wakiilada in ka badan laba boqol iyo konton soo saarayaasha hubka ee reer galbeedka qaar ka mid a wakiilada ayaa sheegay in ay ku dhibaatoodeen ayna u soo halgameen inay sare u qaadaan wax soo saarkooda hubka si ay u daboolaan baahida dalka ukraine saraakiisha ukraine ayaa waxay sidoo kale tahay u arkaan horumarinta wax soo saarka difaaca gudaha mid kor u qaadaya dhaqaalaha kaas oo hoos u dhac qiyaastii saddex meelood oo meel uu ku yimid sanadkii hore dagaalka awgees madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sabtidii shalay sheegay in doorashadii deegaanka ee afar gobol oo ukraine ah oo uu ruushku qabsaday la qabtay horaantii bishan si buuxda oo waafaqsan xeerarka caalamiga ah iyo in dadka degan halkaasi ay doorteen inay qayb ka noqdaan ruushka putin ayaa hadalkaasi waxa uu ku sheegay khudbad uu ka jeediyey xuska sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii ruushka uu la wareegay gobollada doneski loneski zaborozisia iyo kherson ee bariga dalkaasi ukraine putin ayaa wuxuu tix raacay guddiga dhexe ee doorashada ruushka sheegashada in xisbiga talada haya ee dalkaasi uu ku guulaystay codadka ugu badan ukraine ayaa cambaaraysay labada cod ee afti ee la qaaday sanadkii hore iyo codbixintii ugu dambeysay oo ay ku tilmaameen mid been abuura si cudurdaar uu ugu helo ruushka in uu ku adkaysto dhulalka sida sharci darrada ah uu ula wareegay sanad ka hor khudbadda putin ayaa waxa ay timid kadib markii wasaaradda difaaca ee ruushka ay sheegtay jimcihii inay diiwaangelin doonto boqol iyo soddon kun oo ciidanka qasabka ah laga bilaabo axadda inta badan gobolada dalka oo ay ku jiraan gobolada uu qabsaday ee ukrain taasi oo qayb ka ah ololaha qorista militariga ee laba jeer sanadkii shan qof ayaa ku dhaawacantay sabtidii laba gantaal oo loogu garaacay tuulada madbivika oo ku taala waqooyiga bare ee xarunta gobolka ukrain ka arrimiso ee zabozezia sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi yuri malashko difaaca cerka ee ukrain ayaa waxay soo rideen soddon ka mid ahaa afartan dowladood oo kuwa aan duuliyaha wadana kuwaasi oo lala beegsaday gobolada odessa mikolef iyo venesia sida ay ciidamada cerka ee ukrain sheegeen sabtidii
ibraahim xasan daandurey ayaa nala socodsiinayey warbixintaasi halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
war kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadanna waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o e ciddii ay seegaan iyo intaad jeclina dib mar kale u daalacatana waxa ay mar kasta kala socon karaan website-keenna v o a somaly com haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha uu inoo hayo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha isbitaalka martiini ee magaalada muqdisho waa isbitaalkii ugu horreeyey ee guud ee laga hirgeliyo magaalada muqdisho gumaystihii talyaaniga ayaa dhisay sannadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo labaatankii xorriyaddii kadib waxaa la wareegay dowladda soomaaliya ilaa iyo haddana waxa uu ka mid yahay isbitaallada lafdhabarka u ah dadka soomaaliyeed intii lagu guda jiray xilligii cudurka covid sagaal iyo toban isbitaalka martiini wuxuu safka hore uga jiray la tacaalista bukaanada uu soo ritay xanuunkaasi haddaba muhiimad intee la eg ayuu isbitaalkani u leeyahay qaybta caafimaadka ee soomaaliya waa mowduuca aan toddobaadkan diiradda ku saari doonno barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti igu ah doctor cabdirasaaq yuusuf axmed oo ku magac dheer jalaaludiin oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka martiini doctor cabdirasaaq kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
ahlan wasahlan walaal waa ku dhawahay waa mahadsan tahay adiga mudan bal marka hore noo faahfaahi dib u soo noolaynta howlaha isbitaalka martiini iyo heerka uu hadda joogo nuur walaal adiga iyo dhegeystayaasha iyo v o a waa idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isbitaalka martini isbitaal fac weyn oo taariikh leh waaye waana isbitaalkii ugu horreeyey oo soomaaliya yeelato wuxuu hadda dhisan yahay boqol sano iyo boqol iyo kow sano oo dowladda talyaaniga ayaa ummadda soomaaliyeed u dhistay xilligii gumeystayaasha boqol kun sagaal boqol laba iyo labaatankii wuxuu ahaa isbitaalka ugu weyn oo markaa xornimo qaadanay aan yeelano oo dowladda soomaaliya lixdankii ay la wareegto oo wasaaradda caafimaad isbitaal ay yeelato isbitaalka ugu horreeyey weyn oo loo yaqaano isbitaalada qaran ama national referal hospital wax la dhaho lixdameeyadii wuxuu ahaa isbitaal toddoba boqol oo sariir leh dhismo weyn oo ilaa afar biyaano qeybaha qaarkood ay leeyihiin leh ayuu ahaa nasiib xumo wuxuu burburay dagaaladii sokeeye wuxuu ka mid noqday isbitaaladii aadka u burburay ee dhulalkii dowladda ay lahayd ee burburay ayuu galay dib ayaa loo casriyeeyey dowladdii hore madaxweyne xasan sheekh ayaa qeybo ka mida dayactirtay xuku dowladdii ka dambeysayna waxaa dowladda wasaaradda caafimaadku ay la wareegtay labada kun iyo sagaal iyo tobankii hadda waa isbitaal shaqeeyo oo dib loo soo nooleeyey oo ilaa lix qaybeed oo qeybaha waaweyn oo caafimaadka ay ka shaqeeyaan laba boqol iyo siddeetan iyo shan sariir ah waa isbitaalka u astaysan heer qaran inuu ka jawaabo cudur dilaacyada iyo xaaladaha degdega ah wuxuu ka kooban yahay qaybta haweenka oo qayb gaar oo haweenku ay ku dhalaan oo lagu qalale qayb caruur oo laba qaybood kasii kooban oo qaybta lagu daaweeye nafaqadarida daran iyo qayb lagu daaweeye xanuunada caruuraha caruurta gaar ahaan xanuunada caruurta ay qabaan kuwa raaga loo yaqaano qayb cudurada guud oo ayadana leh qayb lagu karantiilo bukaanada caabuqyada daran qabo qayb cudurada qaliinka ah oo laba saaloo waaweyn oo qaliin uu leeyahay wuxuu leeyahay qaybta gurmadka degdega ah iyo qaybta xaaladaha daran lagu daaweeyo oo i c u loo yaqaano bukaan socod eegtuu leeyahay ilaa lix booli clinic wax la dhaho oo bukaan socodyada ah shaybaar ballaaran oo shaybaarada ugu waaweyn magaalada muqdisho ka mida oo ilaa maxaa la dhahay lagu baaro t b da b c r uu yaalo oo h i b ga iyo maxaa la dhahay c b short count wax loo lagu tiriyo iyo qalabyada waaweyn ee wax lagu baaray shaybaarka ama hormoon haddii ahaliga digag leh altrasawno iyo raajo weyn oo casri ah uu leeyahay isbitaalku waa isbitaal public ah oo ay maalinkii lix boqol oo qof markay ugu yar tahay usoo adeeg doontaan sariirihiisana waa laba boqol siddeetan iyo shan bukaan adeegyada caafimaadka uu bixiyo oo heerka labaad lagu qiimeeyo secondary health care oo dhanna waa lacag la-aan oo dadka dowladda soomaaliyeed iyo hay-adaha caawiya ay kafaalad qaadeen waa gartay runtii faahfaahinta aada bixisay waxa ay soo koobaysaa muhiimadda guud ee isbitaalka marka isbitaal sidaas muhiim u ah doctor cabdirasaaq baahidiisa aada ayay u weyn tahay marka waxyaabaha hadda ugu badan ee uu isbitaalka ka maqan maxaa ka mid ah waad mahadsan tahay isbitaalka waa isbitaal danguud oo public ah wuxuuna doorasho u yahay bukaanka soomaaliyeed ee aanan awoodin inay isbitaalada lacag la-aantaa iska bixiyaan isbitaalka duruuf adag oo culus ayuu waajahaa marxaladda hadda ah waana duruufta kaalmo la-aanta ah isbitaalka waxaa ka shaqeeya shaqaale caafimaad oo takhasusyo kala duwan leh dhakhaatiirta takhasus kale ay ka shaqeyso toban waa ka badan yihiin dhakhaatiirta kale ee tababaran ee xirfadda sare lehayna ku dhawaad konton konton dhakhtar waaye dadkaas oo dhan inta mushaar qaadata ama gubno hay-ada ka qaadata ama dowladda qaadata boqolkiiba afartan waaye inta kale waxay ku shaqeeyaan qaab mutadawacnimo ah soomaalinimo ah iyo dadka hala caawiyo culeyska ugu weyn ee isbitaalka haysta waa culeyska human resourcega shaqaalaha iyo howlwadeenka caafimaadka martini oo qaar ka mida tababaro waaweyn ay dowladda iyo hay-adaha caafimaadka siiyeen oo aqoon leh ayaa laga yaabaa in duruufta dhaqaale iyo mushaar la-aanta ah isbitaalku uu lumiyo oo haddii uu isbitaalku ka faa'iideysan waayo meelo kale uu shaqa doonto culeyska ugu weyn oo isbitaalku u waajahay waayo culeyska labaad maadaama adeeg bixinta isbitaalka uu bixiyay ay tahay adeeg bixin takhasusi ah waxay u baahan yihiin qalab baaritaan oo isbitaalka aanan oolin oo duruuf adagna bukaanadu ay kala kulmaan sida baaritaanada raajooyinka waaweyn c t scan ama m r i ama eco ama noocaas oo kalea isbitaalka ma yaallo wayna adag tahay mararka qaarkood bukaanada jiifa isbitaalka in go-aan laga gaaro qalabkaas oo maqan dartiis iyo waa qodobka labaad midda saddexaadna waa agabka sublieska wax loo yaqaano sublieska hadday ahaan lahayd reagentiga shaybaarada hadday ahaan lahayd daawooyinka iyo haddii ahaan lahayd agabyada yaryar ee bukaanka loogu adeegay sida kaanoolka lagu suraayey iyo ngtubka la gelinayey iyo kateetarka lagu suraayey iyo maxaa lahahdaa tubada feeraha laga geliyo qofka markuu xanuunsan yahay oo ayagana kharash u baahan oo isbitaalku culays weyn uu ku waajaho helideeda oo mar walbana lagu jiro laxdo kasto in dad la baryo ama hay-ad ama isbitaal private ah ama ganacsato ama shirkado soomaaliyeed laga baryo inay sii wadaan mararka qaarkoodna lagu qasbanaado in bukaanka naftarkiisa loo diro la dhaho sariirtii iyo aqoontii aan ku haynayo alaabtaan soo gado bukaan ka imaada gobolla fogfog iyo baadiyaana uusan awoodin oo markaas lagu lumiyo mar fursad qaali ah oo bukaanka ama wax loogu qaban karo ama xaalad adag culeysyadaas oo saddexda ah way midda ugu daran midda tahay bani aadamka shaqeeya ee aqoonta leh ee xirfadda leh ee aan loo awoodin mararka qaar isbitaalku uu awoodin inuu bajaaj raac iyo baabur raac kasoo bixiyo inuu mushaar siiyo iska dhaafee iyo qalabka waaweyn ee qofka markuu imaado aqoonta leh uu u baahan yahay inuu bukaanku ugu adeego oo aan isbitaalka laga helin ama laga wada heli karin iyo mararka qaarkood agabka daruuriga ah ee bukaanada u baahan yihiin oo lacagta iyo kharashkaay u baahan yihiin dartiis la awoodi karin ayaa waxay yihiin culaadiyaasha ama culeysyada waaweyn ee adeeg bixinta isbitaalka martiini haysata
waayo marka yuu waajib ka saaran yahay marka in isbitaalka uu baahidaasi hadda uu qabo ee degdega ah uu ka caawiyo ma dowladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka mise dadka soomaalida
walaal waa mahadsan tahay horta waajibka ugu weyn wuxuu ka saaran yahay dowladda wasaaradda caafimaadka isbitaalkan iskaleh intii karaankeeda way qabatay waxaan rabaa in arrintan very fairka ahaado wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya waxay wakiil uga tahay caafimaadka isbitaalkan iyo isbitaalka banaadir iyo isbitaalka lasaret iyo isbitaallo kale gacanta dowladdii kusoo celisay way ka shaqaysiisay qalabkii ugu baahnaa way dhigtay waajibka meeshaa maqan waa dowladda oo ay xukuumadda ka mid tahay baarlamaanku ka mid yahay oo macnaheedu yahay miisaaniyaddii loo baahnaa ee loo qoray muddo saddex sano ku dhowaad saddex sano ayaan hadda ani agaasimo ka ahay oo loo qaylo dhaamiyey weli lama helin oo macnaheedu yahay waa in mudnaanta caafimaadka iyo miisaaniyad ahaan isbitaalkan ay ku lamida inay helaan waajibka koowaad labaad saddexaad ilaa boqolaad dowladdu ka saaran yahay wasaaradda caafimaadku waa hay-ad farsamo isku boosishinaan ka nahay oo annaga hadda wasaaradeenna ma aha dadka meeshaasoo culeyska waxaa ujeedin wasaaraddu waa og tahay waana afkeenna iyo afhayeenkeena waa noo qaylisaa laakiin wasaaradda maaliyadda xukuumadda hay-adaha dowladda ee mudnaanta siiya dowladda waxyaabaha ay qabanaysa ayaa la rabaa isbitaalkan iyo kuwa lamida inay ku daraan oo uu ka maarmo gacan hoorsiga haddii la waayo oo dowladdu way dhibantaa culeys badanaa jiro wuxuu mas-uuliyad ka saaraya shacabka soomaaliyeed ee loogu adeego isbitaalkan waxaa lagu daaweeyey in ka badan soddon iyo laba kun oo qof oo corona qabtay waa isbitaalka keliya dadka soomaaliyeed leeyihiin oo ay u maciinbidaan waa isbitaalka hadda i c udiisa ay toban bukaana jiifto oo haba yaraatee lacag iska bixin karin privatku way ka warqabaan dadka magaalada muqdisho way ka warqabaan wuxuu u baahan yahay gurmad gaar ah isku tashi gaar ah iyabooh gaar ah oo xataa guddoomiyahan gobolka banaadir uu nagu hogaamiyey uu ka codsaday dadka si uu sustainable u ahaado si uu shaqadan aan laga maarmin la joojin karin labaatan iyo afar saaca jimco iyo habeen iyo xilli kasta isku mid ay tahay maadaama uu dimand yahay baahi dadweyne uu daboolayo uu yahay karaanka dowladda haddii intaa uu noqdo in dadweynaha iyo dadka ay ku ay maxaa la dhahaaye uu national agenda uu noqdo waa horeyna waa ujeedinay foramyo imeydii badan waan ka dhahnay fursaddan dahabigana waa uga faa'iidaysanaa waxaa kaalinta labaad ay u tahay isbitaalkan waxaa soo samata bixiyey karoonaha ka soo saaray emergency badan wax la qabtay hay-adaha caalamiga ah oo aanu mahad celinayo oo dowlad talyaaniga ka mid tahay iyo hay-ado kale ka mid yihiin laakiin duruufta adduunka ka jirta problemka ukraine ka dhacay waxaa naga weecday projectyadii isbitaalkan kaalmeyn jiray sanad iyo sideed bilood ma aynaan helin adduunka marka oo na kaalmeynaya ma ku eedi karno waa u mahad celinaynaa laakiin marka ratingka la dhahay kaalinta saddexaadii kasoo galayaan sacababiyaaga looga dhargaa dadka soomaaliyeed oo dowladooda ay ugu horeysaa mas-uuliyad ka saaran tahay qayladhaanta hay-adaha aan wadi jirnayna waxaay noqonaysaa runtii kaalinta saddexaad kaalintooda iyo karaankooda iyo waajibkoodana way qabteen oo hadda isbitaalka dhismaha dhisan hay-adaa dhisay qalabka yaallo inta badan hay-adaa keenay in badanna dowladda wasaaradda caafimaadkaa gaday dhisma aada casri u ah dowlad qatar ah hadda ka dhex wado oo ilaa saddex dabab ah oo wiishash leh oo gurmadka degtega iyo i c uda ah hay-adaha caalamiga isbitaalka kaalmeeyo waa ka codsanay waana barinay maxaa la dhahaaye haddana waa rajeynaynaa insha allahu tacaala inay noo imaadaan waa garta doctor cabdirasaaq waxaa soo hadal qaaday xanuunkii covid nneteen masiibadii adduunka dhan ku habsatay soomaaliyana dabcan waxaan ognahay inay ka mid tahay dalalka ugu hooseeya xagga caafimaadka isbitaalka aada madaxda ka tahana wuxuu ahaa isbitaalka keliya ee la tacaalaya marka waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee kusoo maray iyo khibradihii aad ka barateen xanuunkaasi maaragtay caalamiga ah haddii aada soo koobto waa mahadsan tahay runtii covidka waa sheeka dheer waxaan ka sameynay sheekada covid iyo sheekada martina waa soo koobaa isbitaalkan wuxuu ahaa isbitaalka keliya maciinsiiyey dadkaas xanuunka uu ku dhacay covidka wuxuu ahaa isbitaalka keliya u babac dhigay xanuunkaas sheekooyin yaab laha nagu qabsay isbitaalkan waxaan corona qabanay kaysaska iyadoo aan hal haan oo oxygiina lahayn oo aan xataa aanan aqoonin oxygiinka sida dadka loogu maareeyo waxay ahayd runtii challenge aad iyo aad u adag isbitaalka maalinkii aniga oo aanan agaasimo ka ahayn dhacdada covid nneteen ka shaqeeya imaanayay lixi toban sariir oo bukaanjiif ah iyo afar sariir oo emergency ka taalla keliya olni waxaana noo timid maalin ka mida maalmahaas toddobaatan bukaana oo aan meel jiifina aan weyni waxay ahayd caqabad aada u culus waxay noqotay in loo qaylo dhaansado shaqaalaha isbitaallo kale digfeer iyo maxaa la dhahaa iyo iyo aqoon-yahan kaloo soomaaliyeed soo gurmaday oo maalinkaas maalin ku xigta boqol sariiraa la keenay marka dadka xanuunka uu taabtay mid waa taas challenge uu ahaa waxa aan tilmaami karo coroonaha aan ka barana waxaa waaye waa loo sinnaay wuxuu ahaa isbitaalka meesha keliya soomaali aadaysa diyaaradaha adduunka waa la xiray qofka faqiirka ah ee ka imaada i b d da iyo qofka malaayiin dollar haysta laba sariir oo isku deg- isku dheganaa la jiifinayay waa la sinaa wuxuuna baray in xanuunka loo siman yahay wuxuuna baray in isku filnaanshaha ay tahay tallaabada ugu weyn oo wax lagu qaadi karo wuxuu kaloona baray caafimaadka in haddaan mudnaan la siinin musiibo noocan oo kale ay system farajile markuu imaado inuu kala reebto uu- uu- uu- macnaa uusan dadka kala reebin oo ninka lacagta lehee maanta awoodo hadduu xanuun qabto inuu diyaarad inta raaco istanbul ka dhaco aan lagu simin doonin inay muhiim tahay waajib tahay qasab tahay in caafimaadka waddanka la maalgeliyo la dhiso la qalabeeyo waana laga faa'iidaystay macnaha
doctor cabdirasaaq waa mahadsan tahay Eh, dabcan waxaad ka mid tahay eh, dadka xog ogaalka u ah en, heerarka caafimaadka guud ee wadanka maadaama aad hadda madax ka tahay mid ka mid ah en, isbitaalada ugu muhiimsan soomaaliya marka maxaa ku tilmaami kartaa heerka guud ama heerka caafimaadka guud ee soomaaliya ee xilligan
waa mahadsanta runtii een, soomaaliya caafimaadkeeda waa waa runtii eh, waxaa jirta cilmi baaris mar dhow aan aan soo bandhigay oo joornaalo caalami ahna lagu lagu daabacay Eh, bandhigeedan runtii mar dhow uu ahaa oo la yidhaahdo heerka caafimaadka ama yoolka caafimaadka loo dhan yahay qeexidda waddada lagu maraayo helitaan caafimaad ah qabtiran oo dhammaystiran marka af soomaaliyeeyo afka qalaadna waxaa lagu dhahaa runtii universal health coverage eh, charting the path of equitable health care services finance and governance waxaa waaye runtii heerka caafimaadka soomaaliya wuxuu marayaa runtii eh, in heerka gaarista dadka iyo coverageka waxaa lagu qiyaasay inuu yahay boqolkiiba macnaha runtii laba iyo labaatan waxaan maraynaa wadan waxaan ka midnahay wadamada adduunka ugu ugu nasiibka daran ee hooyo uur ku yeelato wada- laba wadanaa naga hooseyso boqolkii kun ee hooye uur yeelato waxaa ka dhinta lix boqol soddon iyo laba qof kunkii canug ee ee noo dhasho waxaa runtii eh, eh, ka dhimata maxaa la yidhaahdaye eh, eh, in afartan iyo xoogaa ah, oo canug eh, maxaa la dhahaa afartan canugaa ka dhimata kunkii canug ee noo dha- ee noo dhasha halka adduunyada wadamada nagu soo dhow marka lagu- laisku barbardhigayo ay heer badan naga fiican yihiin marka la fiiriyo xagga maalgelinta caafimaadka boqolkiiba hal dhibic saddex ayaa ayaa ayaa soomaaliya miisaaniyadda guud ee dowladda ay ka tahay maalgelinta caafimaad ee la helo adduunkana wuxuu isku raacay gaar ahaan wadamada africa in miisaaniyadda caafimaad la geliyo wadan walba boqolkiiba shan iyo toban ay ahaato abuja declaration oo maalgelinteena aaday u yar tahay caafimaadka eh, eh, eh, dadka cudurada raaga waxa la yidhaahdo waa waa ay nagu badan yihiin oo cudurada dadka laban ku dhici jiro dhiikarka sokorta iyo wadnaha waxaan nahay wadamada ay soo korayso ilmaha shan sano ka yar waxay u dhintaan cuduro aada u liito tallaalka heerka uu gaaraya ma gaarsiisana boqolkiiba soddon iyo waxyar waa heerka tallaalka ilmaha nafaqado daran waxaa la dhahaa soddon iyo sideed boqolkiiba ilmaha soomaaliyeed waa waa waa way nafaqa daran yihiin marka eh, xaaladda caafimaad ee guud ahaan waddanka saasay u taallaa markii guud ahaan la fiiriyo loo barbar dhiga marka toban sano ka hor saan aad ay aad ayaan ayaan uga liidanay oo toban sano ka hor heerka caafimaadka hooyadoo kale boqolkii kun kun iyo afartan afar qof ayaa ka dhimanaysay Eh, ilmaha waxay ahayd sagaashan iyo laba heerka hadda afartan ay ka yihiin waxaa jira hor u kac ay keeneen private sectorka tobankii sane lasoo dhaafay hor u kac ay keeneen hay-adaha caafimaadka ee dowliga ah oo la maalgeliyay isbitaallo kan oo kale ah number ayay ku kordhiyeen coverageka laakiin heerkii la rabay weli lama gaarin hanaanka caafimaadka weli waa waa mid weeg ah oo governancegiisa maamul goboleedyaa samaysamay daadejinta caafimaadka iyo benchmarkskii la qortay sidii laba- la rabay looma gaarin daryeelka caafimaadka asaasiga oo ahayd mid waajib ah oo culayska isbitaalkan iyo isbitaallo lamida inuu yareeyo ay ahayd oo m c ajyada gobolada tuulooyinka la gaaro weli waa sideedii caafimaadka bulshada oo ahayd in la maalgeliyo oo marwo caafimaad iyo kaadir caafimaad oo bulsho oo reeb oo reeguuraaga iyo meelaha fogfog ka shaqeeyo oo wadanka ku baahsan in la gaaro la raba si loo dejiyo yoolka caafimaadka loo dhan yahay weli sidii heerka la raba lama gaarin xanuunada loogaga hortago tallaalada ee ka hortaga ayaa ka fiican wacyigelinta la dhahaa weli waa nagu badan yihiin oo jadeecaa loo dhintaa eh, diphtheria loo dhintaa gowracataa loo dhintaa nafaqadariyaa loo dhintaa weli shubanaa weli loo dhintaa marka yoolka caafimaadka loo dhan yahay ee soomaaliya waddo tub ahoo soomaaliya qoratay waayo adduunkuna maxaa la yidhaahdaye uu maalgeliyey oo oo uu ka shaqeeyo wadamo badan oo soomaaliya lamida ama ka agdhow xaaladeeda dhaqan dhaqaalena ay mahadiyeen soomaaliya waa wadanka keliya insurance uusan ka jirin caymis qaran uusan ka jirin oo qof soomaaliyeed oo caymisada uu kooban yahay ama inuu hay-ad u shaqeeya ama mooyaane yoolka caafimaadka loo dhan yahayna waxaa lagu qeexaa qof walba inuu adeeg caafimaad heli karo asiguu aanan dareemin culaab dhaqaale qof kastoo soomaaliya ah marka maanta wuxuu dareemayaa hadduu caafimaad u baado haddii wadnaha laga qabto haddii keliya laga qabto haddii kansar ku dhaco culaab dhaqaale oo gurigiisuu gadaa kii xooladaha xoolihiisuu gadaa reerka dhanaa culaab dhaqaale ku imaanoo qoys dhanaa waxaa laga yaabaa inay ku hanti beelaan hal qof si caafimaadkiisa u daryeelaan dibadda ayaa loo qaadaa waa caqabado waaweyn oo maalgelinta caafimaadka haysta marka cilmibaaristayda haddaan usoo dhaadhaco waxay qeexday waddadaas wixii lagu soo koobi lahaa
waa mahadsan tahay doctor cabdirasaaq waa u tegi doonaa su-aashaas laakiin khadka igu jira dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a waxaanan gunta kaga jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay doctor cabdirasaaq yuusuf axmed agaasimaha guud ee isbitaalka martiini ee magaalada muqdisho dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo waxaa aad iyo aad aan u faraxsanahay in uu barnaamijka marti ku yahay agaasimaha ama maamulka isbitaalka weyn ee dowladda ay maamusho doctoorka waa salaamaya magaceyga waa macalin ismaaciil cabdiqaadir siidle joogaa gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsiyaan joogaa martida waxaan weydiinayaa su-aal ku saabsan arrimaha caafimaadka su-aasha waxay leedahay sanadahan dambe dadka soomaalida inta badan waxay caafimaadka u aadaan dalalka dibadda ah sida hindiya iyo turkiya oo ay ku baxdo lacag badan marka si arintaas aan ugu maarmi karno oo muxuu ahay maalgashi caafimaad aan u samayn karno ma jirtaa oo talo arrinkaa ku aadan ma keeni karnaa taas ayaan weydiinaya doctoorka oo si aan ugu baaqano qarashaadka faraha badan ee ku baxayo dibadda
dhegeystahaas wuu mahadsan yahay caafimaadka dibadda loo aado soomaaliya waa run hindiya keliya ayaa boqol milyan oo dollar nooga baxdaa iyo wadamada kale waxaa lagu qiyaasaa sanadkii inay soomaaliya caafimaadka dadka dibadda ay u geeyaan lacag shan boqol oo milyan oo dollar ku dhawaad waxaa looga bixi karaa marka koowaad in la dhiso kalsoonida dadkeena ay ku qabaan adeeg bixinta caafimaadka dalka marka labaadna in la maalgeliyo waxyaabaha ugu waaweyn ee dibadda loo aado oo uu ka mid yahay cudurrada wadnaha keliyaha kansarka iyo wax noocaas oo kale ah in la maalgeliyo iyo in dadka soomaaliyeed loo hirgeliyo hanaan caymis oo ay kaga maarmi karaan inay caafimaadkooda dibadda u aadaan intaasaan kusoo koobaya jawaabta dhegeystaha waa mahadsan tahay haddii aan usoo dhaadhacno daraasadii aad ka samaysay caafimaadka maaragtay loo dhan yahay ama yoolka caafimaadka loo dhan yahay ee soomaaliya adigoo oo soo koobaya gabagabadii ayaan maraynaa natiijooyinka kusoo baxay iyo wax aad xalka u aragto wax ka qabashada ama horumarinta caafimaadka soomaaliya waad mahadsan tahay jiraasadeyda waxay soo waxay samaysaa waxay rasmul khariita wax la dhahaayo afar tub ayaa muhiim u ah in caafimaadka soomaaliya lagu dadejiyo si loo gaari lahaa yoolka caafimaadka loo dhan yahay midka koowaad waxaa waaye in la qaabeeyo hanaanka deeqbixiyaasha caafimaadka waddankeena ay hadda ku maamulaan oo ah mid habqan ah mid teelteel ah mid wax loo yaqaano vertical ah oo ay dowladdu hagto maamusho hal qasnad ku shubto kuna qotomiso mudnaanta dowladda ee u leedahay ka hortaga iyo maareynta xanuunada dadka ilo ay daran yihiin qodobka labaad waa inay dowladda ayada lahaato hogaamiso caafimaadka dalka waxa keliya ku lahaan kartana waa inay dhaqaalo ku bixiso oo ay ka dhabayso conventionka ama cahdiga abuja declaration oo macnaheedu yahay miisaaniyadda caafimaadka inuu inay ka qayb ka ahaato caafimaadka dalka oo boqolkiiba shan iyo toban ay gaarto midda saddexaad waa in la helo caymis qaran oo caafimaadka dadka aanu waxba iska bixin karin kofargarayn kara oo procedureskiisi leh waddo dheer uu baahan yahay waxaan kusoo koobaya hirgelinta hanaanka caymiska qaran oo ay dowladda iyo shacabka iyo privateku maamulaan la heli karo qodobka afaraad ee ugu dambeeyo waa in loo weeciyo canshuurta waxyaabaha caafimaadka u daran caafimaadka in loo leexiyo oo macnaheeda canshuurta laga qaado sigaarka jaadka caanaha substitute meidka la dhehe la siiya ilmaha maxaa lalahay naaska hooyada u baahan cosmeticska wax alla wixii loo yaqaana harmful substances ee caafimaad bani aadan dhib u keena canshuurta laga qaado in loo weeciyo kobcinta iyo kordhinta iyo tageenta iyo maalgelinta caafimaadka afartaas rasmi dariiqo ayay cilmibaaristeeda soo koobtay mid walbana waxay ka samaysay sideed ilaa sagaal qodob oo ah sida ugu fudud ee lagu gaari karo ayadoo barbardhig ah ku sameeyey wadamada ruwanda tailand uganda tanzania iyo wadamo kale oo la mid ah soomaaliya ama ku xaal ahay labaatankii sana ugu dambeeyey aadna waa umahadsan tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa doctor cabdirasaaq yuusuf axmed oo ku magac dheer jalaaludiin oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka martiine ee magaalada muqdisho wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan kale oo aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur ayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha halkan kasoo jeedinaya weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna muqdisho ilaa amni oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa v o eda u xaqiijiyey laba hoobiye oo saaka ku soo dhacay degmada wadajir kuwaas oo dad rayid ahi waxyeelo u geystay ururka al-shabaab ayaa sheegtay weerarka ururka al-shabaab ayaa sheegta weerarada noocan oo kale ah wararka ku saabsan weerarkaasi waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste hal qof ayaa ku geeriyooday afar kalena way ku dhaawacmeen hoobiyeyaal saaka aroortii lagu soo tuuray degmada wadajir ee gobolka banaadir mid ka mida hoobiyeyaasha ayaa ku soo dhacay xaafadda tarbuushka ee degmada wadajir waxaana ku geeriyooday haweeney ka tirsan dadka deegaanka iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba carruura oo ay dhashay waxaana jirta in sidoo kale firirka hoobiyahaasi uu waxyeello u geystay laba carruura oo kale oo degganaa aqal ku dhow guriga uu hoobiyuhu ku dhacay iyadoo carruurtaasina xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo mid ka mid a xarumaha caafimaadka muqdisho laamaha amniga dowladda soomaaliya ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin hoobiyeyaashaasi khasaaraha dhaliyey dhinaca kale xiriir aannu la samaynay afhayeenka ciidanka booliska ayaanay noo suuro gelin inaannu qadka taleefonka ku helno hoobiyeyaashan ayaa imanaya xilli jimcihii uu magaalada muqdisho ka dhacay qarax uu fuliyey qof isku soo xiray walxaha qarxa kaasoo beegsaday maqaayad ku dhow madaxtooyada soomaaliya halkaasoo dhimasho iyo dhaawacna ay ka dhasheen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa saxiixay miisaaniyad kumeel gaar ah oo lagu bixinayo kharashaadka dowladda muddo shan iyo afartan maalmooda kadib markii ay ansixiyeen labada aqal ee koongareeska maraykanka heshiiskan ayaa ah mid kumeel gaar ah waxaana cad in dooda ku saabsan ansixinta miisaaniyadda dowladda aysan fari ka qodnayn sababtoo ah waxaa ka soo horjeeda xubno ka tirsan jamhuuriga oo iyagu haysta aqlabiyadda aqalka hoose heshiiskan waxaa ku jira bixinta kharashaadka gurmadka masiibooyinka difaaca iyo amniga xuduudaha hase yeeshee kuma jirto kharashaad lagu bixinayo dagaalka yukrain sahre cabdi axmed ayaa heshiiskani waxay ka wareysatay doctor cabdisamed nuur bidaar oo ah dhaqaalayahan degan gobolka minnesota
waa mahadsan tahay zahra codayntaas waxay u dhacday si la filayey taasoo ah ninka ah speakerka oo ka socda xisbiga jamhuuriga oo run ahaantii dhibaato weyn kala kulmay kudadiisa ama xisbigiisa jamhuuriga inta badan xisbigiisi waa u codeeyeen dimuqraadigu siday u dhamaayeen waa u codeeyeen marka si fiican ayay u baastay waxaanay ugu yeeraan continuing resolution oo dowladda fandigeeda hore usii wadaysa shan iyo afartanka cisho oo soo socda waa gartay sharcigan wuxuu meel maray markii uu soo dhaafay howska kadibna uu u yimid kongareeska kadibna dabcan uu madaxweynaha saxiixo ayuu meel mari karaa marka sidey ugu kala codeeyeen
horta dhibaato weyn lagama filaynin aqalka sanadka way u codayn doonaan sidaad ula socoto labada xisbi labada aqal oo maraykanka aqalka sare aqalka hooseba tiradu almost waa isleegyihiin xisbiga jamhuuriga afar cod keliya ayuu dheeryahay dimuqraadiga oo aqalka hoose oo afar boqol iyo soddon iyo shan xubnooda marka aqalka sare dhib lagama qabin waxaa laga shakisanaa wuxuu ahaa aqalka hoose siday u egtahayna labada aqal way baasgareeyeen dowladdana caadiga u shaqayn doontaa maxaa keena mar walbaba sanadka marka la gaaro xilligan oo kaleeto in n xubnaha ka kala socda dimuqraadiga iyo republikaankuba ay si si isugu eegaan oo codaynta ay ku adkaato qarashaadka la meelmarin waayo mararka qaarkood dowladdana loo boqo inay sii shaqayso ha taas waxay salka ku haysaa aragtida kala duwan ee labada xisbi ee maraykanka jira xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga inta badan ama sideedaba waxay dhacdaa isqabqabsigan marka labada xisbi ay kala xukumaan laba qaybood oo dowladda ah maanta waxaa jira xisbiga dimuqraadiga wuxuu xukumaa aqalka sare waa madaxweyne biden aqalka hoosena waxaa xukuma republicanka ayaa xukuma ama xisbiga jamhuuriga marka naturally waxay iska noqonaysaa wax caadiya inay isku ay ku hardamaan maxaa noqonaya prioritiga dowladnimo xaggee la fangareeyaa iyo xaggee aan la fangarayn oo waxyaabaha ay isku qabsanayaan tanan waxay dhacdaa inta badan sanadka doorashada oo qura taariikhiyan intee jeer ayay soo dhacday sidan oo kaleeto in maaragta la isku qabsado oo la meel marin waayo qarashaadka ama xataa dowladba inay xiranto oo howlihii shaqada dowladda ay istaagaan hore ma loo arkay ha waa loo arkay dadka taariikhaha ka faalo anigu baan actually xaadir u ahaa waxaad oran kartaa la yidhaahdaa markii sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii ayaa xisbiga jamhuurigu aqalka hoose qabsadeen muddo dheer kadib kontomeeyo sano ama afartameeyo sano hadda markii ma xasuusto waxaa markaas qab noqday speaker ama guddoomiyaha aqalka hoose nin oran jiray newt gingrich markaas ayaa markii ugu horreysay muddo dheer dowladda ay dhacday in xisbiga jamhuurigu ay diideen inay baasgareeyaan budgetkii dowladda loogu talagalay wixii markaas ka dambeeyey ninety fourkii caaday iska noqotay marka laba xisbi ay kala xukumaan labadaas sidaan hore ugu fasiray aqalka hoose iyo aqalka cad ee looga taliya maraykanka waa waxay iska noqotay caada wax joogto ah laakiin bill clinton way ku dhacday president obama way ku dhacday ninka la yidhahdo george w bushna waa ku dhacday so waa wax soo jireen oo hadda normal noqday specially marka ay doorashadu dhacayso sanadka doorashada waa gartay loolanka labada xisbi u dhexeeya ee dimuqraadiga iyo republikaanka maadaama arrintan ay sal u tahay oo inta badan ay dhacdo ma jirtaa cid dhexe oo labadoodaba aan ahayn oo suuragal ka dhigi kara in howlahan oo kaleeto aysan dhicin ama muranka noocan ku salaysan ee siyaasadeed uusan imaan wallaahi siday taa ku dhacda waa adag tahay waddankan waa waddan sharci waxayna ku dhisan yihiin shuruuc ay dhowr boqol oo sano ay soo dhisteen sideedaba budgetka waxaa keena oo baasgareeya aqalka hoose oo maraykanka marka dastuuriyan ayagaa uleh xaq inay keenaan madaxweynuhuna wuxuu samayn karaa waxa loogu yeero ah maaragtay proposal laakiin budgetka wuxuu ka imaanayaa meesha la yihahdo aqalka hoose marka xisbi maadaama aysan jirin qolo kale oo maanta awoodle ama xisbi saddexaad waa uun labadooda xisbi laakiin dhibaato ayaa jirta muddo dheer hadda sanooyinkii ugu dambeeyey taasoo ah xagjirada labada xisbiba ayaga ayaa awooddiisii qaadanaya oo dhexdhexaadkii ama dadkaan ugu yeerno moderateka labada xisbiba waa sii yaraanayaan dhinaca dimuqraadiyuna dhinac dadka dhinaca bidaxiga ayaa aada usii badanaya dhinaca republicankana waxaan oran karnaa ragga xagjirka oo midigta ah oo donald trump reerihiisa ayaa aada usii badanaya
cabdisamed nuur waa doctor cabdisamed nuur bidaar waxa uu warramayay sahra cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna in ka badan boqol iyo konton walxood oo fashilmay oo ka kala yimid daafaha dunida ayaa lagu soo bandhigay madxaf ku yaala magaalada tan washington d c hase yeeshee in kasta oo ay dhicisoobeen in badan oo ka mid ah ayaa dhabaha u xaaray ikhtiraacyo wanaagsan oo guulaystay julie taboth ayaa warbixintan diyaarisay waxaa soo jeedinaya ismaaciil xuseen maxamed farjar kursi looga tusaale qaatay garaangirta oo kale ayaa la filayay in uu kaa caawiyo in aad jimicsi samayso inta aad xafiiskaaga joogto laakiin wuxuu dadka ka dhigay kuwo si fudud ugu dawakha baaskiil laga sameeyey caag la tumay oo la isu geegeeyey iyo boonbalo loo sameeyey in uu ruugo waxyaabaha caagga ah sidoo kalena qaniino faraha caruurta kuwani waa tusaalooyin ka mid ah in ka badan boqol iyo konton walxood oo fashilmay oo hadda lagu soo bandhigayo madxafka guuldarrooyinka ee washington samuel west waa aasaasaha waa badeecado iyo adeegyo dadka lacagta iyo agabka ku maalgeliya ay filasho wanaagsan ka lahaayeen in wax wanaagsan ay dhici doonaan balse wax waliba sidii la filaya aanay noqonin walxahani waxay matelaan qaybo kala duwan oo ay ka mid yihiin masiibooyinka badda si aan waxtar lahayn qaali ah iyo weliba noocyo ka mida gaadiidka dhulka oo halis ah westi ayaa sheegay in qaarkood aanay wax macno ah samaynaynin maaskaroo wejigaaga gelgelaysa iyada oo koronto adeegsanaysa si ay u siyaadiso quruxdaada goob lagu ciyaaro golofka oo aad ku kaadin kartid si aadan suuliga u aadin marka aad golofta ciyaarayso westi oo bartay cilmiga nafsiga ayaa sheegay in guuldarradu ay muhiim u tahay horumarka sidaas daraaddeed qayb ka mid ah yoolka madxafkani ay tahay in la dhimo fashilka maraykanku waa bulsho ku waalan guusha markaa guuldarradu aad bay xasaasi u tahay gaar ahaan shirkadaha markaa arrintani dhibaato weyn ayay ku haysaa shirkadaha waayo haddii aadan aqbalin xaqiiqada ah in aad fashilantay ma noqon doontid mid wax hal abuura waxna kama baran doontid guuldarrooyinkaaga westi ayaa tilmaamay shirkado badeecooyin ay markii hore ku guuldarraysteen hase ahaatee markii dambe guulo waaweyn ka gaadhay waxaa ka mid ah shirkadda video gameka soo saarta ee nintendo waxay ku guuldarraysteen hindisooyin kala duwan mid ka mid ah waxaa loo yaqaanaa bower glove waa gacangashi aad gashanaysid si aad u maamusho ciyaarta kombyuutarka gebi ahaanba waa fashilantay mid kale wuxuu ahaa qalabka ciyaarta trid ee aad sidan oo kale u fadhiisan kartid si aad u eegto taas oo sida muuqata dhaawici karta aragga carruurta haddii la isticmaalo in ka badan toban ama shan iyo toban daqiiqo laakiin nintendo wax ayay ka baratay guuldarrooyinkan oo waxay abuurtay mid ka mid ah kuwa ugu guulaha badan taariikhda ciyaaraha fideoga waana nintendo wii ka hor inta aanay bixin dadka soo booqda madxafkani waxa ay haystaan fursad ay ku wadaagaan guuldarrooyinkooda inta badan waxyaabaha ay dadku ku qoraan derbiga wadaagista guuldarrooyinka waa waxyaabo aanay samaynin marka loo eego kuwa ay sameeyeen iyadoo ay astaan u tahay farriinta ah waxaan loo dhibtoon laguma dheefsado xitaa iyada oo ay jirto halista guuldarradu waa inaad dhammaysaa
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen maxamed farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga e v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna waxaad nala dhegaysataan codadka labada fanaan magool iyo kulac allahu naxariista iyada ayaanu kusoo gebagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo dhinaca farsamada waxaa joogay maxamed cabdi xasan sandheere waa caashi ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
Thank you. ahayd kaan